waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo mikrofoonka walaalkeen sheikh yuusuf cabdulle waad wada garanaysaan sheikheeni boston oo insha allah information fiican naga siinayo meesha aan lacagta ku aruurinayno sababta kalitay inaan go-aansanno hay-addaas inay lacag noo aruuriso reer boston maxaa yeelay reer boston iyagoo wada jiro oo qofna uusan ka maqnayn meel bay ku wada kulmeen way tashadeen markay tashadeen go-aan bay gaareen go-aan markay gaarayna ilaahay bay tala saarteen marka sheikh yuusuf baa insha allah faahfaahin dheeraadana siin doono sida aan u go-aansanay iyo sababta aan u go-aansanay iyo detailiskeeda kale maxaa yeelay dadka inta badan questions bay isweydiinayaan weel this money xagee la geenayaa yaa qaadayo see loo isteen garaynayaa sheekh yuusuf falyatafal aqli mashkuur bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin abacd ilaahay subxaana watacaala camalkeena ha barakeeyo dembigeena ilaah ha dhaafo dadkaas walaalaheen oo dhibaataysanna ilaahay subxaana watacaala dhibaatada ha ka qaado ani horta waxaan jeclaan lahaa kow inaan ku bilaabo anuu haro uma shaqeeyo qof kasta ha ogaado haro uma shaqeeyo dhaqaalana uma yihi mana idegareeyaan wax interest personal interest oon ku qabana ma jirto horta taasa la ogaado hadalkayga insha allah haddaan ku dheerayan raalli ahaada waxaan kusoo koobayaa dhowr qaybood qayb waxaan kaga hadli doonaa haro qaybna insha allah waxaan kaga hadli doonaa siiada soomaaliya ka jirta iyo sidii wixii aan ka qayb qaadan lahayn san waxaan uga qayb qaadan lahayn wax badan baa laga hadlay qaybta kalena waa gabagabo iyo gunaanad iyo duco iyo wixii ilaahi subxana watacala garansiiyo oo diinta ilahi subxana watacaala ah qaybta koobaad musiibada soomaaliya ka jirta qof kasto bay danqisay ikhwaani oo annaga ah oo qeyrkeena oo dadka kale ah taas waxay keentay dad ka mid ah mujtamaca soomaalida oo halkan jooga oo dhalinyaro leh oo haween leh oo rag leh in ay u istaagaan oo la yidhahdo war xaggeen wax ka bilowna aniga waxaa iyimid cabdiqaadir cabdiraxmaan aan iraado ayaa iyimid saajidka igu yimid wuxuu yidhi niyo waddanka dhibaata ka jirta waa la baaba'san yahay maxaan samaynaa waxaan idhi maasha allah rag waa loo baahan yahay hawshaa u dhaqaaqa iyo gabdho bilaaba dadka isu aruuriya mar kasta oo la ii yeerana waan idin imaanaya yani waan idiin sokoobahaya insha allah arrintaas iyada ah kulanno kadib marba meel la isku arkahaya qaar aniga aan ka maqnaa dhowr wax baa soo baxay horta kulli inay dadka rabaan in dadka wax loo qabto kow labo see loogu qabtaa haddii lacag la aruuriyo yaa loo dhiibaa waddankan waad la socotaan haddaad lacag aruurisid mahaba kale ka soo qaad tagselayaashu u tegay maanta wuxuu yidhi war waddanka dhibaata ka jirto lacag ha la aruuriyo dhibbaa jiro waxaan u baahannahay inaan dadkii wax tarno la dhowr dad buu wax ka soo aruuriyey maalinta ku xigta waxaa leeyahay lacag xaggee wada dowladda waxay leedahay lacagtan inaad aruurinaysid xaggeed u wada aduguse maxaa tahay markaad lacag aruurinaysid maxaa tahay adugu faafawanti ma haysataa mujada stateka certificate ma ka haysataa ma tahay maxaa ta adgu horta waayo dhibaatooyinka dhacay after september waa la socotaan dhib badan baa dhacay dhibkaas wuxuu keenay dowladdu inay ashano badan qaadato oo hay-ado badan la xiro oo hay-ad aan la iska furin ilaa mataqaana process dheer ay marto waa reality jirta xaqiiqa ah lacag ma qaadi kartid ma diri kartid unless aad familygaaga iyo wax lamida ma aanay as a name of organization weliba organizationska kale masaajidkeenu lacag ma diri karo ma diri karo sababta ay tahay uma lahan sharci inuu dibad lacag u diro iska daaya haddii donation dibadda laga soo sameeyo beriba wadaadkiineeni wuxuu yidhi war waxaan rabnaa inaan masaajidkeena dhisanno oo lacag la-aan baana haysee wadaado qatar joogaan waxaan rabnaa inaan idhaahno mataqaanay nacaawiya email bay isdhaafsadeen lacag baa idiin soo direen laba milyan saddex milyan waa idiin soo heli karnaa looyar baan u tagnay oo madaxu gacmahaas arka cidda lacagta ku siisa xaataa hadday cid kalo affiliation ay lalahayd xataa liiska ay ku jirto saddex liis baa jirta or just rag iga looyaro iyo meesha joogaa dhici karta saddex liis baa jirta mid waxaa waaye united nationka midna waxaa waaye state departmentiga midna waa territory departmentiga saddexdaa liis hay-adda ku jirto lacag ma siin karti hadaa lacag siin karti adaa lagu qabsanaya hay-ad saddexdaasidiis ku jirta hadday hay-ad kale lacag ka soo qaadato adiga kusoo siisa annagoo ku jirta complicated waa arrin aada u adag waxay keentay marka waryaan u dhiibnaan lacagta ilaa dadkeena way gaajoonayaan way dhammaanayaan laakiin ma hayno qof aan u dhiibno war maxaan samaynaa marka isku nimid nin walba waxbuu soo bandhigay waa asta cabdiraxmaan baa nala joogay ciyaantaas liis dheer baa waxaa lagu qoray cabdiqadirina waa joogin liis dheer baa waxaa lagu qoray sabuuradda waxaa la yidhi hay-addaas hay-addaas hay-addaas annaga hay-addan oo noo timid oo golaha saan oo kale nagu dhacday abaartii two thousand seven markay dhacday baa golaha imaamiyad isu yimaadeen markaasa waxay war maxaan yeelnaa masaajid lacag ma diri karo wadaad warkiis daah waran leeb kuma dheero waa lagu daba sheegaa war maxaan samaynaa markaasa war hay-ad lacag geyn karta wadankii oo soomaali ah bal hadal raaj haro saasay ku samaysan two thousand sevenkii bayskeedu waa meesha la yahay california warqadahan bay informationkooda ku dhigan yihiin projectyada ay sameeyaan way badan yihiin rayigaasaa hay-addaa la sameeyay markaasaa waxaan bilownay inaan ku dirno aniga markii haraan aqaanay laba mar bay noo yimaadeen haraan miiska soo saaray qof kale oo walaalaha guddiga ka mid a oo hal hay-ad a warqad ka waday ma jirin maluukaan filayaa inay madax noo ahayd awade okay okay hal yani xuseen fin iyo ragga waa cabdiqaadir iyo hal qof oo warqadkani ma jirin war hay-adaanan hayaa informationkeedina waa kana anuu hay-addaas soo gudbiyey ninka madaxda ka ana waan aqaanaa wadanka sharci bay kuleeyihiin faconty bay kuleeyihiin waa charitable organization oo wadanka wax ka qabata waxyaabo badan sawiradaas wadankay ka keeneen waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah abaaraha dadka caawiyaan waxaa ka mid a inay udxiyada dadka ay mataqaana xilliga ciidoo kale ay u geeyaan waxaa ka mid dadka inay afriyaan waxaa ka mid a inay dhar geeyaan gobolada iyo magaalooyinka ay wax geeyeen so far qayb ka mid a haddaan ka sheego halkaan ay kugu qoran tahay waxaa ka mid a for example udxiya project waxay geeyeen beledweyne beled xaawo boorame boosaaso burco hargeysa garawe iyo magaalooyinka yani waa all over the country waddanka dhan advertisement uma samaynayo laakiin maadaama aan ahayn dadkii la dhiilgareeyey ayaan idinkugu sharxayaa sababta taas su-aalaha ka yimid baa layidhi oo xagee geeyaan lacagta oo lama yaqaan waxyaabaha cajiibka oo min oo kan la yaa waxaa ka mid ahaa nin walaalaa ka mid ah wuxuu igu yidhi oo haro dadkii la shaqaynaya waa la xiraa layidhi waa la xiro qaarkood waa la xiraa layidhi horta mushkiladana haysata waxa waaye annaga soomaali haddaan nahay annaga isburburinayna annaga waa feelaha isjaraynaba dacaayad iyo in asbaabina annaga isugu filan war xoolaan aruurinaynaa hay-addaana anigana lacag ma geen karo cabdiqaadirna ma geen karo xaradna ma geen karo intiina kalena ma geen kartaan hay-addaanaan haysanaaye walaalayaalo aan wixii ku aruurino ayada sidii aan ula xisaabtami lahayn aan qorshe u samaysano warko wadaad baa isaawacay sheekh hore waddanka waxaa la yidhi meelo gooni ay geeyaan ay geeyaane waa sidee sidan haysta sidan haysata ikhwaani runta la isu sheegnaa nabi maxamed sal alay slam arrinta hore waan ka baxaya waan ka baxay insha allah intaas ka akrisa wixii ka hara dhibkana haysta soomaaliya dhanna nabi maxamed sal alay slam asxaabtiisii dadka dadka ugu fiican bay ahay cabdullahi bin mascuud radi allahu canhu marka allah wuxuu leeyahay in allaha اkhtaara muxammadan waاkhtaara lahu saxbah bal hadalka u fiirsada ilahay nabi maxamed sal alay slam waktigiisina wuu doortay asagana wuu doortay raggii saaxiibka la noqon lahaana wuu dooray waxaa nebi maxamed la saaxiibay bini aadanka dadkii ugu fiicnaa saxaabada taarikhooda markaad akrisid waxaan leedahay talada cumar ibn khadaab oo kale markay arrimo badan soo wajahaan oo uu saxaabada la tashado waxaad is leedahay yacni caqli baa u dhammaystirmay dadkan say u heli ogyihiin siday wax u darasaan siday u fakaraan siday tajaaribta u qiimeeyaan das way iyagoo reer baadiye ah oo magaalooyin carabamar ahayna badan iyayara ka yimid ee caalamka la yaqaanay waktigaas ay u wada degen saxaabada ridwan allah calayhim inta badanna xoog iyo dagaal kuma furanina waa lasoo dhaweyn jiray dadku hadday u haystaan inay telephone la ordahayeen dadkii saas ahaa ku fiirsada ikhwaani maalintii uxud maalintii uxud markay jabeen oo jabku ku dhacay waxay dhaheen soo saxaabadii rasuulka ma nihin soo dadkii dadka u fiicnaa ma nihin soo kuwii radia allahu canhum waraduu canhu la yidhi ma nihin soo ilaahay guulna uma ballan qaadin soo nebi maxamed lama socono sal alla alay wasalam soo fii sabiillah kuma dagaalamayno maxaa nagu dhacay ilaahay subxana watacaala wuxuu yidhi qul huwa min cindi anfusikum naftiinna agteeda waaye adinkaa isjabiyey nabi maxamed meel buu ka ogaa meel buu u dhiibtay halkaas haddii wuxuu yidhi haadku madafacyana ha kasoo degina haddii aan guulaysanana ha kasoo degina markay arkeen saxaabadii meesha saarnayd nabi maxamed iyo saxaabtiisii oo quraash sii raac- sii cayrsanayso ee waxay yidhahdeen oo warqanimada yaydan dhaafin waatuu khaalid intuu gadaal ka jiray uu jabiyey horta annaga waxaa naga buuxa naga buuxsamay runta haddaan isku sheegno conspiracy theory oo waa nala baabi'iyey oo kan baa nala yeelay oo kaasaa nala gudinay haddaan gabalkay kugu jirin ima goyseen sabaan hore ma maha been ma sheegtaa leh been bay sheegtaa been ma maadale waana run arrinkaas xaqiiqo way haddaad damacdid inaad wanaag samaysid oo tira war dadkii aan sadaqa u aruurino mid baa haadsan hebel baa laga tegey hebel baa kana ikhwaanina ilaah iimaankaana geliyo iimaanka iyo islaamnimada ilaahay nagu soo celiyo danta guud maslaxada iyo danta guud war qof baad dhimanaayo war hooyaa ilmaheedii dhabteedii ku dhimanayn carruurta ku dhimanaysaa war kuwaa jidka bahal ku cunay intay xiriiq xuti u socdeen mujeedaa war dad baa qaxay adduunka internal displacementiga ugu weyn adduunka kaamka adduunka ugu weyn oo wadankiisa dhexdiisa ah waa soomaaliya xero qaxooti bay noqotay wadanku waa xero qaxooti bay awal wadankii baa burburay daarihii baa la burburiyey dariiqadii baa la burburiyey koobarkii iyo waxaa lala baxay fiilooyinkii baa lala baxay birihii baa la dabsado la rartay haddana dadkii baa dhammaanaya khalaas maxaa soo haray ikhwaani anigu mushkiladda soomaaliya waxaan ku qiimeeyey laba laba arrimood waa mid naxariistii baa naga gurtay nebigu sal alla alay wasalam xadiis saxiixa nin acra ee la yidhahdo aqra ibnu xaabis baa u yimid rasuulka sal alla alay wasalam aqra ibnu xaabis baa u yimid nin rebaadiye ah oo ilmo badan leh oo toban wiil dhalay oo mataqaanaayey ayuu ah acraabi ah markuu u yimid ayuu nebiga sal alla alay wasalam wuxuu arkay xasan iyo xuseen dhabta ku haysto dhunkanaya markaasuu wuxuu yidhi wallaahi ina liya cashara toban baan leeyahay maa qabiltu minhum axadan weligay cidna kama midna kama dhunkanin markaasuu nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi in kaana allahu nazaca araxmata min qalbik famaa amliku laka in kaana allahu nazaca araxmata min qalbik ilaahay hadduu naxariista qalbigaaga ka siibeyba ama maxaan ku qaban karaa markaasuu nebigu sal alla alay wasalam qaacidada caamka ah oo la yaqaano oo muslimku ku dhaqmaan buu akhriyay rasuulka sal alla alay wasalam man laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisan looma naxariisto qofkaan naxariisan looma naxariisto nebigu sal alla alay wasalam naxariistiisa waxaa ka mid ahayd qofka mandarkiisa markuu arku la ooyi jiray rasuulka sal alla alay wasalam aragtidiisa markuu arko reer mudar niman ah mudar qabaa'ilka carbeed rabiica iyo mudar bay u qaybsami jireen hadda beri hore aheed hadda waa waa lasii waa laisii bedelo waa la batay rabiici iyo mudar nebiguna waa reer mudar ba sal alla alay wasalam dad reer mudar ah oo aad u baaba'san oo maryahoodii baaba'een oo dhar jajaxan wato oo diisi ka muuqato gaaja ka muuqato aad u rafaadsan ba asoo khudbaynhayo u soo galay misaajka ugu soo galay sal alla alay wasalam markaasuu wejigiisa isbedelay markaasuu ku sigtay inuu ooyo rasuulka sal alla alay wasalam markaasuu wuxuu yidhi war ku sadaqaysta war ku sadaqaysta war ku sadaqaysta war ku sadaqaysta sida hadda fundraisingka loo sameeyo buu nabi maxamed sal alla lay slam u sameynaya markaasaa waxaa la waayey cid bilowdo nabi maxamed saxaabadii hortaaga markaasaa nin ka mid a markii dambe intuu gurigiisi galay buu wuxuu soo qaaday dambiil raashiin ah oo gacmihiisa kafa ka rabta si u buuxi dartiis markaasuu wuxuu kula soo hordhacay nebiga sal alla lay slam agtiisa fatataabaca annaasu dadkii baa isu soo raacraacay ilaa ay sameeyeen kawmayni min atacaam laba tuur oo raashiin ah oo uu dadkii u qaybiyey markaasaa nebigu sal alla alay wasalam wuxuu bilaabay inuu farxo farxo xataa tabduwa asaariiru wajhihi qofka markuu caroodana intaa kuduudata marka uu farxana halkaasaa dhalaashay ilaa uu dhalaalay rasuulka sal alla alay wasalam saxaabada rasuulka fiican waxaa la yidhi nin cad oo weliba gaduud ku jiro buu ahaa baa layidhi nin cad oo gaduud ku jiro carabta intooda badan marin bay u badan yihin laakiin nin cad oo gaduud ku jiro ahaa baa layidhi cumar radiallahu canhu waxaa layidhi maariin buu noqday midabkiisu wuu isbedelay wuxuuna isbedelay sanadka la yidhaahdo caamu ramaada bal cumar sida uu abaartii ramaada oo bacaadka loo bixiyey ula dhaqmay iyo sida aan abaaraha ula dhaqmayno ikhwaani aan isbarbar dhigno dadkaniyo gaajoonaya dhammaanhayo iyo cumar siduu saxaabada ula dhaqmay iyo dadka muslimiinta ah cumar radiallahu canhu waktigiisa u fiirsada ka bilow yemen oo koonfurta wadanka muslimka ahi berigaas ugu fog ilaa iyo ardu sham libnaan dhulka maanta la yidhahdo waqooyiga xagga waqooyiga xagga galbeedkana libiya iyo masar ilaa iyo laga gaaro central asia kazakistan iyo uzbekistan dhulka maanta loo yaqaano inta u dhaxaysa azerbaijan iyo armeniya xilliga cumar baaso inta u dhaxaysa cumar radiallahu canhu wuxuu ka ahaa madaxdii muslimiinta waa ninka bilaabay boostada ad maanta taqaanaan bariiska lix faras lix saacadood meesha loo socdoba fardo u diriisha waxyaaba badan buu bilaab waa ninka bilaabay ciidanka in la diiwaan geliyo oo diiwaanka la sameeyo registrationka ninka bilaabu ah kitaabka taariikh taariikh al-khulafa oo uu leeyahay imaam suyuud dad akhriis waxyaabaha cumar uu bilaabay ma qiyaas karto laba iyo labaatan dowladood ka badan baa lagu qiyaasaa inta cumar madaxda u ahaa siduu ula dhaqmay abaar baa waxay ku dhufatay madiino mako ardulxijaaz oo dhan baa abaar ku dhufatay xoolo dhaqaaqa la waayay markaasaa dadkii o dhan waxay isku soo shubeen madiino sida hadda xamar iyo xeryaha qaxootiga isugu shubayaan cumar muxuu sameeyey astaa karin jiray raashinka wuu karin jiray ikhwaan wuu karin jiray raashinku dadku karin jiray annagana waxaan leenaha war nimankaan aan u dhiibna markaasuu nin wuxuu leeyahay yaa yaqaano wuu karin jiray dadku afuufi jiray cumar waa madax wey waa amiir lmuminiin raaiya waa mada madax wey far intuu fariistay mataqaanaye awaamir ma bixin waxaan leena maxaa u baabaana maxaa u dhamaana maxaa dadkeena u baabeena maxaa u soo qaxna war heedha run ismaanan sheegine waan jirannahay soomaaliyeed ilaahna caafiyo waan jirannahay ninka intuu soomaaliya hal noolaata dhuwa qabyaalada xag ka wadaya acuudu billah soomaaliya oo dhan madaxdooda iyo qabriyaasha isugu yeer wadaad iyo keyrkiis meesha intay soo istaagaan kulli waxay dhahan soomaaliya ha noolaata hadhow nin walba hujisi wadanaya wuu karin jiray cumar wuu u karin jiray habeen habeenada ka mid ah habeen habeenada ka mid ah cumar wuxuu samayn jiray radiallahu canhu wallahi tusaalaana noogu filan tusaalaana noogu filan cumar radiallahu canhu iyo saxaabadii rasuulka habeen habeenadana ka mid ah ayuu wuxuu sameeyey wuu bixi jiray habeenadii markaasuu wuxuu magaalada dhex mari jiray qofka dhibaataysan qofka soo galootiga ah kan caawa dabshidanin kan dhib sheeganayo calaalka waa waxyaabo badan bay ka bedeshay dowladda islaamka oo mataqaana madaxa ka waxyaabo badan bay ka bedeshay askarta waa ninka u sameeyey timeka biyutiga waktiga ku baxaana soo noqdaan waktiba u sameeyey gabar buu maqlay gurigeedii ka calaacalaysa oo ninkeedii maqan yahay oo dhahaysa caawa haddaanan ilaahay ka baqaynin xumaan baan ku dhici lahaa sariirta waxbaa ka dhici lahaa markaas subaxii wuxuu u yimid xabso oo ku yidhi xabsay waa gabadhiis waxa laga xishoodaan rabaa inaan ku weydiiyo ninka gabadha muslimadda ah ninkeeda inteebay ka sabri karta markaas waxay ku tiri lix bilood ka badan kama sabri karto markaas wuxuu yidhi lix bilood ka badan nin maqnaan kara ma jiro ciidamada markaas wuxuu bilaabay rotationka inuu lix bilood ka dhigto islaamkaa diin leh islaamkaa dowlad leh islaamkaa nidaamyo oo dhan leh bilaabay inuu marka kala wareejiyo bilaa sii socdo bil ilaa dhulku waa fogya bilnaa soo socdo afar biloodna aagga dagaalka ha jiro soomaaliyey yaa la weydiiyey axwaasheena annaga yaa axwaasheena fiirinaya yaa weydiinaya miskiinka habeenkanuu soo baxay cumar radiallahu canhu wuxuu u yimid wuxuu arkay dab meel ka shidan xilli dambe oo la kala sixday dab sidan markaasuu wuxuu yidhi waxaa la socday khaadimkiisii iyo ninkii adeegaha u ahaa la shaqaynayay markaasuu wuxuu yidhi war bal dabkaasna gee dabkii baa laatay waa haweeney dari u saaran yahay dab waa marin waa biyo keliya way babinaysa ilmahaas fadhiyo way ooynayaan markaasa wuxuu ku yidhi maxaa kugu dhacay markay gaajo ahayso safar baana amiir ilmu'miniinka meeshaanna wax uu naga ogyahay ma jirto markaasuu uu baxay baytulmaalkii buu tegey raashin buu ka soo qaaday wuu u kariyey wuu u kariyey gacaantiisa samaalata wuu afuufahayey samaalata ayu raxma naxariista maanta aan haysanatay ta waa dhima waa u jeedaan videoga soma waa u jeedaan hore waxaa la yidhi dambaskii iyo qiiqibaa garkiisii weynaa kasoo dhexdhexay markuu dheriga afuufay oo ninkaana u walaaqayo markaasuu wuxuu bilaabay inuu quudiyo ilmihii intuu u faafiyey raashinkii u babiyey ayuu siiyey markaasuu markaasay tiri adigaa nooga fiican amiir ilmu'miniin adigaa nooga wanaagsan mujeeda markaas intuu ka dhaqaaqayo banaanka cabaara markuu socday yuu istaagay qaadinkiisu wuxuu ku yidhi maxaa ku istaajiyey wuxuu yidhi ayagoo oynayo baanu imid kamana tegayo ilaa aan ka tago ayaga oo faraxsan ahyaanahay samalas caawa halkan aan fadhino maanta ilmahaas waa inaan ka farxina ikhwaani daacadna maba ahaba kon maxaa la yidhi toban kun baa deganyahay boosta toban kun baa degan intaananu ku joognaa anigu waxaan soo jeedinayaa guddiga walaalahana kama tas kalama tasanin waxaan soo jeedinayaa soomaaliya intaan runta isku sheegna reer booston kulankaan kulan ka weyn aan qabanno kulankaan kulan ka weyn aan qabanno qof walbo annaga naga mid ana laba iyo saddex iyo afar intuu keeni karaa ha keeno in aan danqanayno oo na dhibayso dhibaatada waddanka ka jirta ee na dhibayso aan tusinna ikhwaani wallaahi anugu intaan diinta ka aqaano waxaan ka markaati kacaya ilaahay hortiisa oo diinna oho dhab ah oo jirta haddaan ku fiirsanno maanta tan ay ku jiraan haddaan ku fiirsanno oon badbaadin karno maalinta qiyaamaha in ayna qabsan doonaan shaki kuma jira taas waaba xadiid ulqudsi xadiid ulqudsi waaye rasuulka sal alla alay wasalam xadiid ulqudsiga markuu weriye wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu leeyahay addoonkiisa qiyaamaha ku leeyahay yaa cabdii addoonkaygiiyow waan gaajooday falam tudcimnii imaadan quudinin waan harraaday imaadan waraabinin dhar la-aan baan ahaa dhar imaadan siinin markaasuu wuxuu leeyahay addoonku ilaahayow adigoo rabbulcaalamiin ah seen kuu qudiya adigoo rabbulcaalamiin ah seen biyo kuu siiya adigoo rabbulcaalamiin ah seen dhar kuu siiya markaasuu wuxuu leeyahay addoonkaygii oo dhibaataysan gaajaysan baad aragtay mana aadan quudinin adoonan i quudinin bay la mid tahay asaa waxaad aragtay harraadsan maadan waraabinin inaadan i waraabinin bay la mid tahay asaa waxaad aragtay qaawan dhar maadan siinin inaadan dhar i siinin bay la mid tahay mas-uuliyaad mas-uuliyaad naga saaran ikhwaani insha allah ma raba in aan yani mushkiladda aan u baahannaha inaan xalino ilaahay ha xaliyo ilahay baa xallin karo dadkaas walaalahena ilaahay subxana wa tacala dhibkooda ha xaliyo abaarta iyo dhibaatada ilahay ha ka qaado rofesorka siduu sheega meel way ku yaalaan laakiin anigu ilaahay baan ku qanacsana ilaahay haddii aan dhahno ilaahay roob u keen waan roobdooni jirna markaa yaryarayn inta cambuulada oo mataqaana ceeriin ah lasoo dhiga waxaa la dhihi jiray doonta roobkiina markaasaan laaxda madaxa saara jirnay markaan laada madaxa saarano ilaahay baa roobnoo keni jir majeeda cambuulahaasaana lakuu kenin jiray masalan roobkaas yimaadaana lakuu kenin jiray cambuulada majeeda maanta walaalaheen waxbaan haysanaa waxay ahaadaanba inaan taageerno insha allah waxaan jeclaan lahaa in aan bilaabo qof walba intuu awoodo insha allah shadqadi aawey jamaacaddii guddiga aawey haye kun baan ka bilaaba soo maha waa ducaysanayna hasha okay Yeah.